barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka odhan ood nagala socotaan boggo internetka v o a somaali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duurnimo xilliga geeska africa iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga washington d c waa khamiis tobanka juun sanadka laba kun iyo ko iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxay idinla socodsiinayaan goa jamaal axmed cusmaan iyo zaare cidla nuur
qodobada aanu idinku hayno barnaamijkeena dhallinyarada maanta waxaa kamida warbixin ku saabsan ardayda soomaaliyeed ee cilmiga dhakhtarnimada ka barta dalka indiya iyo warar la xidhiidha muddo ayaan joogay halkaas oo aan ku shaqaynayay anigoo ka howlgelayay isbitaalka garawe general hosbital kuna shaqaynayay xirfadda nersin ibrahim sanadku markuu ahaa waxaan soo gaaray wadanka hindiya anigoo u yimi inaan ka bilaabo jaamacadda heerka koowaad halkan ayaan ku dhammaystay jaamacadda heerka koowaad oo aan dhiganayay muddo shan sana ah school of medicine khaasatan dhakhtarka cudurada guud waxaad kalood maqli doontaan waraysi aynu la yeelanay wiil dhallinyaraha oo si iskiis ah dhallinyarada puntland uga wacyigeliya halista cudurka covid waxaa kale oo aan barnaamijkeenna ka maqnayn kaalmihii heesaha
ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan iyo heesihii sidoo kale balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka joe biden oo safar ku tegay dalka britain ayaa maanta oo khamiisa la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson kulanka ayaa qayb ka ah shirar goonigooniya oo madaxweyne biden uu la qaadanayo madaxda kale ee wadamada yurub oo uu ka mid yahay valadimir putin madaxweynaha dalka ruushka siyaasiyiinta dunida ayaa si weyn isha ugu haya kulanka madaxweyne biden iyo ra-iisul wasaare johnson oo hore loo ogaa in siyaasad ahaan ay aada u kala fikir duwanaayeen gaar ahaan ka bixitaankii britain ee midowda yurub biden ayaa hore ugu tilmaamay ra-iisul wasaare johnson inuu yahay harhka donald trump dan hamilton oo ah agaasimaha xarunta global europe program ee wilson center loo yaqaano ayaa sheegay in muuqaalka warbaahinta laga arkayay ee kulanka labada mas-uul uu muujinayay qaab jidhdiid ah madaxweynaha koonfur africa seril ramafosa ayaa wasiirkiisii caafimaadka zuweli makhizi shaqo joojin ku sameeyey kadib markii lagu eedeeyey in waaxdiisa aan si cadaalad ahayn qandaraasyo la xiriira covid u siisay shirkad isgaarsiineed oo ay maamulaan saaxiibadiisa hore hadalka ramafosa ka hor wasiirka waxa uu raalgelin ka bixiyey carada ay shacabku ka qaadeen eedeymaha kii ugu dambeeye oo taxanaha oo la xiriira qandaraasyada la xiriira coronavirus ee ka caraysiyey bulshada kuwaas oo ku dhibaatoonaya dhaqaale darri uu sababay cudurka covid balse makhizi waxa uu diiday in uu sameeyey wax khalad oo si shaqsi ahaana ramafosa oo ballan qaaday in tallaabo adag laga qaadi doono musuq maasuqa intii lagu guda jiray faafitaanka covid ayaa waxa uu sheegay in inta uu fasaxa gaarka ahi uu ku jiro wasiirkiisii caafimaadka makhizio in uu ka jawaabi doono baaritaanka qandaraasyada u dhexeeya waxdiisa iyo adeeg bixiyaha digital vibes
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington arday badan oo soomaaliyeed ayaa ku sugan dalka indiya kuwaasi oo bartay cilmiyo kala duwan waxaana inta badan ay bartaan cilmiga caafimaadka amaba dhakhtarnimada wariyaha v o a australia ibraahim cumar baafo ayaa la xidhiiday qaar ka mida ardaydaasi warbixintan ayaanu nooga soo diray magaalada melbourne dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbarashada u soo aaday dalka indiya ayaa wax ka barta jaamacadaha kala duwan ee dalkaasi iyagoo kala doorta kulliyado kala duwan haddaba toddobaadkan waxaan ku eegi doonnaa barnaamijkiina dhallinyarada mid ka mid ah dhalintaasi oo hadda diyaarinaya takhasuskiisa dhakhtarnimo cisbital ku yaala magaalada haydarabad ee dalka indiya waa doctor maxamed cabdulaahi yuusuf oo marka hore nala wadaagay taariikh kooban oo noloshiisa iyo heerkiisii koowaad ee waxbarasho aas-aasiga ee dalka soomaaliya inooga waramaya
ibraahim waan ku salaamay walaal haddii aan ku bilaabo magacaygo saddexan waa maxamed cabdulaahi yuusuf axmed ku dhashay wadanka soomaaliya gaar ahaan gobolada puntland khaasatan gobolka nugaal gaar ahaan degmada ayl halkaa ayaan ka bilaabay tacliinta qur-aanka kariimka sidoo kaleetana waxaaan ku dhammaystay waxbarashada dugsiga hoose dhexe intaa kadib waxaan usoo wareegay xarunta maamulka gobolka nugaal ahna caasimada dowlada goboleedka puntland ee garowe halka ayaan ku qaatay waxbarashadada dugsiga sare sidoo kalena waxaan ku diyaariyey diploma of nursing oo aan ku dhammaystay halkaas muddo ayaan joogay halkaas oo aan ku shaqaynayay anigoo ka howlgelayay isbitaalka garowe general hospital kuna shaqaynayay xirfadda nursing ibrahim sanadku markuu ahaa laba kun lix iyo toban waxaan soo gaaray wadanka hindiya anigoo u yimi inaan ka bilaabo jaamacadda heerka koowaad halkan ayaan ku dhammaystay jaamacadda heerka koowaad oo aan dhiganayay muddo shan sana school of medicine khaasatan dhakhtarka cudurada guud
markuu dhammeeyey jaamacadda waxa uu hadda ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgasha cisbitalka weyn ee haydarabad si uu u helo takhasuska dhakhtarnimo ibrahim hadda waxaan qabtaa waxaan ka howlgalaa isbitaal ku yaala magaalada haydarabad ee wadanka hindiya anigoo la shaqeeya dhakhtar ka howlgala department of internal medicine halkaas oo aan u joogo aqoon kororsi iyo khibrad kororsi
laakiin maxamed waxa uu rabaa inuu raaciyo shahaadadiisii labaad ee mastarka ee waxbarashadiisa si uu u beegsado takhasus gaar u ah dhakhtarnimadiisa kadibna waxa uu qorshaynayaa inuu dib ugu laabto dhulkii hooyo oo uu wax u soo bartay si dadkiisa ay uga faa'iidaystaan cilmigiisa
walaal qorshahayga soo aadani wuxuu noqonayaa inaan bilaabo waxbarashada heerka labaad master degreega anigoo rajeynaya inaan ku sameeyo emergency medicine and critical care oo ah daaweynta degdega iyo daryeelka xaaladaha cakiran ibrahim intaas kadib ayaan rajeynayaa inaan wadanka dib ugu laabto iyadoo qaadanaysa muddo laba sanadooda kadib ayaan rajeynayaa insha allah haddii alla yidhaahdo inaan waddanka dib ugu laabto qaybna ka noqdo adeeg bixiyaasha caafimaadka oo ah maantay arin muhiim u ah waddankeenii gobol kasta degmo kasta iyo magaalo kastaba arday kasta oo wax soo barta kana qalanjibiya jaamacadaha qurbaha ama kuwa dalkaba waxa ay ogaadaan qiimaha waxbarashadu ay leedahay marka loo eego fursado badan oo ay dhallinyarada soomaalidu iska lumiyaan iyagoo awooda inay ka faa'iidaystaan qaarkood laga yaabaa inay haystaan dhaqaalihii waxbarasho oo ay waalidiintoodu la garab taagan yihiin haddaba doctor maxamed ayaa talo kooban oo amuurtaasi ku saabsan waxa uu u soo jeedinayaa dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan
walaala dhallinyarada doonaysa inay waxbarato haddii ay joogaan gudaha dalka iyo haddiay joogaan dibaddiisaba waxbarashadu waa xaalad adag oo qofku uu ku jiro waana xaalad u baahan dulqaad waa xaalad qaadanaysa waqti dhaqaale tabar iyo weliba maskax intaba u baahan tala koobanaan siinaya waxa weeye waxbarashadu waxa ay ka bilaamataa rabitaan iyo ku qanacsanaan waxaana ku dhammaataa ad adayg iyo kalsooni nafeed oo uu qofku la yimaado iyo inuu ka dhabeeyo waxa uu qabanayo marka dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed ee gudaha iyo dibaddaba jooga waxaan ku talinayaa inay ka faa'iidaystaan wakhtigooda meel walbay joogaan wakhtigoodana qaybiyaan kuna talagalaaniin xasuusnaadaan markasta hadafka uu ugu wen yahay waxbarashadooda si ay u noqdaanin berri kuwa waxtara naftooda waalidkooda dalkooda intaba inta keliya oo lagu gaari karana waa qorshe qodobka ugu dambeeya aan u sheegaya dhallinyaradana waxa weeyaan waxbarashadu kama soo hadho qorshe waa inaad samaysaan qorshe ah mid dhow iyo mid fogba aad baa u mahadsantaha ibraahim
soddonkii sano ee dalka uu burbursanaa dhallintii ku kortay dagaalada sokeeye ee aan waxbarashada fursadda u helin ayaa qaarkood ka faa'iidaystay dalka iyo dibaddiisaba kumanaan ayaa wax ka barata jaamacadaha waddamada aasiya iyo afrika halka intaas in ka badanna ay ku jiraan jaamacadaha dalka gudihiisa toddobaadkan intaas ha inoo joogo qaybtii waxbarashada qurbaha aniguna waa ibraahim cumar baafe oo idinkaga soo tebinaya magaalada melbourne ee dalka australia
markanna dhinacayo heesa haddii aynu jalleecno kusoo dhowaada heesta saadaam maxamuud maxamed oo ah wiil dhalinyara ayaa wadooyinka magaalooyinka qardho iyo boosaaso ee gobolka bari waxa uu ka wadaa wacyigelin la xiriirta halista cudurka covid iyo sidii ay bulshada uga hortagi lahayd faafitaanka cudurkaas isagoo cudbaahiye la taagan wadooyinka sadaam ayaa sababta uu isku xilqaamay waxa uu uga warramay wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf waad mahadsantahay yuusuf waxaan ahay nin dhalinyaro ah oo magaalada booso ku nool mikrofon baa wataa waxaan dhalinyarada ku wacdigeliyaa waxaa ka mid ah wacdigelintaan bixinayo cudurka covid sagaaliyo toban oo dhalinyarta aan kaga wacdigelinaya inay ku kala fogaadaan maadaama xaalada adag oo macnaha xaalada adag ay iska jiraan oo dhalinyarta aan ku wacdigelinaya inay kala fogaadaan ay ku kala fogaadaan cudurkaan sidaa u kala qaadin ama suu qof cudurkaan uga dhicin covid sagaaliyo toban maadaama uu yahay caabuqa corona bulshada aan ka wacdigelinayo anigoo leh joogtee faradhaqashada fadlan baliis kala fogaada adigoo qofka u jirsanaya hal mitir waxaan ku dhiirigelinayay dhalinyarta soomaaliyeed iyo bulshada oo bulshada aan kala kulmayay qaarkoodna inay leeyihiin ninkan waa nin wareeray qaarkoodna ay leeyihiin ninkan dowladda mushaarsiisa qaarkoodna ay leeyihiin ninkan waa waalan yahay marka maxaa kugu kalifa adiga marka inaad shaqadaasi isxilqaama u qabatid oo dhallinyarada a wacyi gelisad iyadoo xilligan magaalada boosaaso ay kuleel tahay hadda boosaasaan joogaa insha allah waxaan ku hamid weynahay gobolladoo dhan inaan soo maro oo wacdigelin aan ka sameeyo inkastoo dee dadka dhallinyarada ay leeyihiin ninkan waa wareeray anigu dheg uma dhigaayo waayo mikrofonkayga anaa gatay mikrofoonka waxaan u gatay bulshada soomaaliya inaan isku xilqaamay nin dhallinyara oo kartilo kartidiisa muujin kara inaan ah oo bulshada wacdigelin kara kuna wacdigelin kara si ay u taxadaraan ay uga fogaadaan waxyaalaha xun ama cudurka covid sagaaliyo toban maadaama si fudud iyo salaanta iyo hintisada iyo wada fadheeshiga goobaha laiskugu imaanayo lagu kala qaadayo si ay u kala fogaato bulshadu baan ku dadaalaya intaa waxaan daawanaynaa kumanaan kun oo qof oo xanuunka covid sagaaliyo toban caabuqa aad u taqaanan uu dilay baan dhalooyinka iyo facebooka iyo yuutubyada aan ka daawanayna maadaama bulshada ay soomaaliyeed wacdigelin adag ayna haysanin aniga markaa inaas xilqaamo horta arrintaasa kolka hore ugu dhalisay maadaama wacdigelin adag oo bulshada si fiican loo wacdigelinayo waxaan kula talinayaa dhallinyaradan inay mikrofon qaataan sideedoo kale magaalada ay wacdigeliyaan ay ka wacdigeliyaan cudurka covid sagaaliyo toban sida magaalooyinka qardho oo kale si ay dhallinyaradooda nidaamkan ay xusbi ay talada dalka ay ugu yeeshaan ay hogaamiyaan maadaama ay xusbigu xusbigooga u yahay in aan fahansinno muqraadiyadda dalkooga ay ku faanaan ama talada dalka ay wax ka qabtaan maadaama uu yahay codkaagu waa xaqaaga codkaagu waa codda taas ayaa u kalaftay bulshadu ay fadhiga ay ka kacdo aniga aan dhiirigeliya bulshadan aan soo jeediyo aanu dhallinyarada iyo waayeelka iyo uqaasha iyo ninkii waxgarada aan gaarsiiyo intii kartideeda magaalada booso baan ka bilaabay waxaan soo maray meesha layidhaahdo ilaa iyo calima shaqayste waxaan ka soo gaarsiiyey ilaa iyo gaaco waxaan ka sii baxay ilaa iyo laantaawada ilaa iyo buuraha saddexdaasoo soo maray deetana gabalkii way dhacay gabalku markuu ii dhacayna
marka ma jiraan intaad marayso wadooyinka iyo meelaha ay dhallinyarada isugu yimaadaan nin dhallinyara ayaa tahay boosaasana cimiladu aad bay u kulushahay marka dadka gaadiidka wata oo kale inay ku istaagaan oo ay horay kusii qaadaan si aad u gaadha meeshaa rabto kale ha qaarkood waa ku istaageen qaarna waa ku dhaafayeen oo goortii ayba arkaanba wacdigelintaada qaar baa waxay kuleeyihin u wareeray war wacdigelinta hor mikrofoonka iska tuurkeen innagaa ku haysanay caanaa noo xaysiiya kuleeyihin iyo baabuurtaa mid noo xayeysiiy markaa dheg uma dhigo kii soo qaada ee walaalkaygaba soo raacaa kii kalena dee wahaadaa wasalaan barteedaan kaga dhaqaaqaa waayo hawsheeda wacdigelinteedaan iska sii wataa kuwa iyagu waxay kuleeyihin soo furayso shaaxcab kuwa iyagu waxay kuleeyihin ma wacdigelintii ahaa warna dhaaf na dhaaf waa wareertay horaw sii soco kuwa waxay kuleeyihin soo dhowow walaal waa ku soo dhoweynaynaa maadaama wacdigelye aad tahay waanu kugu dhiirigelinaa sadaam yare waxaan rabaa inaan ku weydiiyo arrintan isxilqaamka aad bilowday ee wacyigelinta bulshada maxaa kaaga soo noqday oo falcelina oo ku aadan hadday ahaan lahayd arrintaa dhinaca maamulka puntland oo kale waxaan la kulmay madaxweynihii dalka guddiga doorashooyinkana waa la kulmay guddiga tibag oo igu dhiirigeliyey inay u garab istaagi doonaan insha allaahu dhiirigelinta ay siiyeen waxaa ka mid ahaa maadaama aanu nin dhalinyaro oo isxilqaamayaan ahaa oo hore u sii socday ay bishii hore ay guddoonsiiyeen konton iyo kow doolar dhanka kale madaxweyne siciid cabdilaahi deney oo iga ballan qaaday inuu yidhi waxaad mudan tahay bilad sharaf oo ii ballan qaaday inuu bilad sharaf guddoonsiin doono goortii hadda doorashada lasoo xiraayo aad iyo aad baan uga mahad celinayaa guddiga iyo doorashooyinka iyo madaxda dalka soomaaliyeed ilaa intee jeceshaa marka inaad sii wado wacyigelintan waxaan jeclahay ilaa intaan ka dhimanaya inaan wacdigeliyo guud ahaado maadaama aan ku dhiiranahay oo wixii aan ku amba qaaday maadaama puntland hadda ay codadka dalka ay bilaabayso inay xuman oo ku yeeshaan dhalinyarada ay fahmaan dimuqraadiyadda dalka baa igu dhiirigelaysa oo igu dhalisay soo dalka uu hogaamiyaan ay wax uga qabtaan iyo deegaankooga waa sidee sideen aniga wax ku soo saari karaa sideense aniga dowladdeeda xubnahayga uga mid noqon karaa waayo waa inaan la imaadaa fikirkan dowladdeeda aan micnahe xubnahayga aan uga mid noqon lahaa ama dowladdeeda iyo dalkayga aan ugu heelin lahaa haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno dhinacayo wararka ciyaaraha waxaa la ciyaaraya kulmo ka tirsan isreebka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka soo socda lagu qaban doono dalka qatar kulmada dhacay dhinacayo asia haddii aynu aadno waxaa kooxuhu ay isku arkeen turkmenistan ayaa waxa ay martigelisay lebanon waxaana ay kaga awdfuronaatay saddex gooli laba gool srilanka ayaa la ciyaartay xulka south korea shan gooli waxba ayaana afka ciida loo diray xulka dalka srilanka kulmo saaxiibtinimo ayaa dhacay sidoo kale oo dalalkaasi yurub qaarkood ay isku diyaarinayaan koobka yurub ee dhowaan dhici doona bortuqiisku waxaa afar gool waxba uu kaga awdronaaday israel afarta gool waxa uu kala dheliyay ciyaaryahanada bruno fernandes oo daqiiqadii labiy afartanaad ku furay hase yeeshee laba daqiiq kadib waxaa gool u dhaliyey xulka bortuqiiska ciyaaryahan cristiano ronaldo ciyaartana ka dhigay laba gool iyo waxba kadib markii caawimaad uu ka helay bruno fernandes oo goolkii koowaad dhaliyey bruno fernandes ayaa kusoo gabagabeeyey daqiiqadii sagaashanaad goolka afraad dhaliyay hase yeeshee goolka saddexaad jowe cancelo ayaa u dhaliyey xulka dalkaasi bortuqiiska israel wax goola lama aysan imaanin kulmada maanta dhici doona oo saaxiibtinimo estonia waxay la ciyaari doontaa latvia south africa iyo uganda ayaa sidoo kale ballansan oo wada dheeli doona ciyaartooyda xulka dalka brazil ayaa waxa ay aada ula yaabeen islaamar ahaantaas in ay cambaareeyeen wararka la xidhiidha in brazil ay martigeliso koobka america ee dhowaantan dhici doona dalka argentiin oo markii hore qorshuhu in koobkani uu martigeliyo isaga iyo xulka dalka colombia ayaa wadanka argentina laga soo wareejiyey juun kowdeedii kadib markii ay soo baxeen in coronavirus uu halkaasi si ba-an u saameynayo sidoo kale colombia ayaa isaga hartay inay martigeliso kadib markii ay khalalaaso siyaasadeed gashay waxaana xulka dalka brazil ciyaaryahaanadeeda ay sheegeen inay la yaabeen wararka la xiriira in iyadoo toddobaadyoon ay ka harsan tahay kooba america in la ciyaaro in wadankaasi brazil uu martigeliyo koobkaasi xili brazil ay u dhinteen kun oo qof cudurka coronavirus hase yeeshee madaxweynaha dalka brazil jair bolsonaro ayaa difaacay go-aankaasi waxaana uu ku tilmaamay in tartankaasi aan wax dhibaato halis ah wadankiisa uusan uga imaaneyn dhinacayo dalalka ka qaybgalaya kooba america ee wadankiisuna uu diyaar u yahay arrintaasi inuu sameeyo naadiga eslaziyo ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in tababare maurizio sari uu noqonayo tababarahooda cusub kadib markii tababarihii hore ee kooxda chelsea ee sanadkii kula guuleystay kooba yuruba league uu shaqo la-aan ahaa tan iyo markii naadiga yuventus ay bishii agost ee sanadkii hore shaqada ka burisay simoni inzagi oo naadiga kubadda cagta lazio muddo shan sana uu la joogay kula guuleystay saddex koob ayaa isaguna naadigaasi ka tagay waxaana uu qabanayaa naadiga kubadda cagta inter milan oo tababaraheeda conte dhowaantan uu shaqada isaga tegay naadiga tottenham ee dalka ingiriiskana waxay wadaxaajood kula jirtaa tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta ee es roma paulo fonseca xubinta ciyaaraha dhegeysa halkaas aynoo joogta
mahadsanid jamaal haatan dhinacii heesaha ayaynu mar kale jalleecaynaa codka fanaanka nimcaan hilaaxaynu ku wada nasanno
idaacadii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal waa nagay taatan iyo kulan dambe nabadgelyo